halkan maanta waxaa lala joogaa cali xuseen oo jamhuuriyadda soomaalida oo dhan caan ku ah waa nin nuurkii nuurkii iyo guurkii diisa dadku ay aada iyo aada ugu riyaqaan in dhaweysana aanay halkan ka maqan cali xuseenow muddo badan baan iminkaa codkaaga iyo dabaygaaga laga maqal radio muqdisho waay haddaba bal waxaanu maanta ku weydiisanaynaa haa inaad wax- inaad maqashiiso dadweyneheenna haa bal gabayadaadii hore oo haynoo horraysee aada noogu horraysiiso haa gabaygii la yaadka lahaa haa ee soomaalinimada muujinayay haa derigii aad u ducaysay daarta soomaalidu ay ku soo tusqaatay haa bal gabaygii daartii ilaahay bariday noo tir waaya mahadsan hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay ho Erkiyow, gabi gabi gabi gabi mansaday. Dagaalkaaga un baan arkadi duurka kuma hayne. Dagaalkaaga un baan arkadi duunka kuma hayne. Jidisiunkan leegada warkaan ugu dadaalay. Habeenkuu dalool qadhay fiqdi dhamaay diidayaan jiirkaa. sacadaynaya oo mid lay jira dembi malihiin ducadaadu way mari daruuraay in diriinta loo qaaday abandaliishaday daryahay ilaah bari rabbigay baa ku deerata inay dowladnimo kugu helaan magaca duugoodin in dushaada qalan weyn la sulo daa'im ku ahaada daryahay ilaah bari rabbigay baa ku deerata way kula dardeen wiilashii daalibka ahaay nimankii dhulka u jirirayay baa duurka ku yimi looxay ku duugnayd inay duhuurku qaataane dugsigaaga inay soo galaan mawlahaw diray daryahay ilaah bari rabbigay baa ku deerajee hayeeshee dadkii kala maqnaa laysi soo didiye caawaba hablii baa ku degay diiranaan jiraaye boqon baan ku noolayn adaygiisi kugu taale waxay raaco dahabkaw dhigtay doolaraw bixiisay haliimana dadaal ugu dhigtay doolaraw dhiibtay yaa luu dardaar werin mar kale duunka leegadaa markay dumarku ficilkaa galeen waan ku diirsaday daryahay ilaah bari rabbigay baa ku deeje waxaa tahay midaan loo daraynoo ducaysaday dayixiibtiimayibaa daawa dhigateene mahdigaaba kaa daahiriyo duulka khayr kale derbigaaga seeftii calibaa daabka loo tudhiye inay duufla qaarkaa kacdaabay damcahayaane riyadii dirmada igu timi dunida ii nuurtay diintii ilaahay wanaag baa ku soo dejiyey daryahay ilaah bari rabigay baa ku deerata dulligii horay kaa dhaqayn dhaxas ku saaraay dugsiyaa laga furi kobaan diin ku dhiganaay dunuubkii laga buuxiyey maanta daahiriin duniyoosba way kaa shaqayn gadabadeedi daariyaha ilaah barin rabbigaygaa ku geerge من دنيا مرمبا إلى خير دروسكاي وحد وائل كينوغ مقن ودعوته دين من ولقوت هدينا قدبولاني دوش سري مرمبا نسجد نوغ سوددي تجرب قوقي دايع الكودير الكمان كوغي دقري إلى خي مربي دوكسا لقضي داري هاي إلى أخباري ربك إذا كدير رقص عدو دارين كلا قالوا دمع حشوايو رقص عدو دارين كلا قالوا دمع حشوايو nin baad dacarta haysaa hadduu dibinta rugaayo dilow u hugaal waxana xiga muusan u darane dayuuradaha oogsaday xar baa loo dalbanayaae waxay daakiraada u kixeen waa dibnin culuse soo daayimina waa radi dirada lahaae badda diidka weyn lay sidii daad u marayaane doqduu diraba neebiga haddaa siinka loo diraaye nin waliba diyaar wuxuu yay dhaafaq wiil kale dandaansigaa kuma jifreha iska duufeene annagu taanu doonayni baa noga sii daraane inkastoo dabaabada qarxiyo danab naloo keeno dabcinaanu ka gallaabana waan la deeyahaynee daryahay ilaah bari rabbigaygaa ku jeerje dibirooti laba wiil mid baadaan la jebiyaay dibirooti laba wiil mid baadaan la jebiyaay ninkii malab durduurtaa kulbu dacarna leefaaye ilaahay mar buu daadiyaa doodi bogsanaaye dabayluhu warbay keenayaan laysu soo diraaye raggii duniya raaxaysan jiray duunka ka culowye dhereg buuga daray kibirka waa lagu duloobaaye loo diid quruumuhu inay danu heshiyaane waa daalinimadii fidmada layska dilayaay dildilaaxa kani waa xaqii layska duujiyay daryahay ilaah bari rabiga ilaa kudeerje maantana daraadaa ninbaa uuna loo diriye maantana daraadaa ninbaa uuna loo diriye degdegkii wuxuu doonayaa inuu u duulaaye inay doorkan liibaanayaan dad u xaqiiqeeye dabra noqodka goortuu ragani dib uga soo laabmo in diyaafad weyn lagugu dhigo taladii loo daaye daryaha ilaah bari rabbigay baa ku deerje Hoyalay, hoyalay, hoy, hoyalay, hoyalay, hoyalay, ko.
cali xuseenow Ha, gabaygaas waa gabay maraa waa diintii soomaalinima ay ku jirtana jidhkiisu uu jibaaxinaya kolka maqlo waay, sida runta ah waan ku jiriyo oo waay, waxaan ku weydiinaya calow ha, sida gabayguba uuna tusaalaynayo ha, muddo badan baa iminka dhimisay beriga gabaygaas fiisan waa, markaa ba waxaad iga warantaa ha.
waktigii ma garanaysa
Een, Walaal waad mahadsan tahay. Cali Sugulow waad mahadsan tahay. Laakiin anigu gabadhii daartaas markii leegadu gaday riyoon la urur la- la isugu yimaado daartaasi ugu hufriyey ayuu ayuu ahaa horta gabagan ku furay meesha qiyaaskuna markaa bas iyo kontonkii baa saaran konton afar iyo kontonkii meelahaas aan bay marayna anigu hadda qiyaastii haddii aan ku dhahdo waktigaasay ahayd casho dhaweyd waaba hayadi haddan aan kula hadlayo ma hayo ama adigu qiyaastii waa marka kolo kolomaadki meesha la yidhaahdo hay oo ahayd tuuciyad oo ayuu naadiga leegada ku jirtay markii hore yaa nalaga soo saaray Waa.
marka ilaahay haddii uu il awdo Haa.
il buu furaa baa la yidhi maasha allah waa marka sidii lagu waday markaa Ma yidhi.
waa ahaan weydade waxaa la yidhi Haa.
ama guri heli maayaan ama waaba kala kordhayaan markaasaa gurigiisa markaasaa gurigaa taa weyne maanta halkaa ka dhashay haddee maalintaa waxa dhacaya ilaahay ducadiibu kaa aqbal hablaha alaabta gadaya ma raawax hablaha alaabta gadaya ma raawax ragga dukaamadiisii Haa.
khaligareeyey ragga maalkiisii oo dhan baadiye ka keenay bar nin waliba wixii uu isku ogaa raansan maal Ayuu soo- waa markuu garay maasha allah haddee soomaalidu markaa waxaad odhan kartaa dadka laba dadkii maaha waxaad odhan kartaa ha waar dadka kani ha maxaa ku dhacay malaa ibni aadanba ma aha malaa dadka kani jeclaanta siday isu qabaan hay iyo siday isugu soo ooyayaan iyo siday isugu soo bururayaan ma moodi kartid dadkani dad ibni aadan ba ili maasha allah ma socod xaggaad iyo adigu wanaagsan ad iyo aad markii aanu doonayna annagu wakhtigaa hay
calankaas o dhan Haa.
soomaalidu wanaaggaasay lahayd iyo ururka isjeclaanta ilaahay wuu kaa aqbalay Aahay, ducadaada allana waa iga aqbalay
waad mahadsan tahay cali haye waxaan kaloo ku weydiisanayaa haa
waa adigaasoo waa adigaa usoo fasaaxay ama markii baadijoonka aynuu ahayn qarannimada iyo gubannimada soomaalida gabayaad gabayo badan waad gudsiiyey oo kii imika aliikiisa uu ka mid yahay waayo bal haddaba markii aynu gubannimada helnay haa ee calankii la saaray Ah.
calankii adigu caynaysay haa markii aynu helnay Mm.
wax ma ka tiri
Een, waad mahadsantahay cali fidin maalintaa bandiiradda la saarayey Mm.
habeenkaa bandiiradda la saaray nin gabay tiriya iyo nin heello tiriya iyo cayaar soomaalidu leedahay oo dhan waa lagu soo cayaaray adduunka kalena waa tii laga yimi ee loo yimi dowladnimada qaadashadeeda waa tii loo yimi walayna gurdinayo haahe anigu kuma talagelin in aan maalintaa ka gabiyo kuma aanu kala gelin waxa ay gelinsiiyey hal jeeraar oo yar baan ka iloaan badnay dadkii dibadda ka yimi qolo kamid ah ayaa bandiiradda markii la saarayey intay eegtay ka jeesatay oo dadkii meesha isugu yimi ahaa haahe ee gelbi ee ee gelbinayo gelbinaayey dadkii Ayaa qaar ka gelbinaayey jeestay.
yaa qaar ka jeestay waa la fikirinaya xanuun ka haya haye halkaasaa igu dhaqaajisay halkaas unbaaba ma raawac markaas adigoo marka hore kusoo talagelinba Ah, kuma soo gelin haa bal afartii baan sheegaya waayo
calankaa shanta gees lahow calankaa shanta gees lahow ilaahay guula ku siiyo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow calanyow shanta gees leh ilaahay guula ku siiyo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow galabtii lagu taagay gudigii soconay isaga golxaanu lahayn iyo galbeedku waanu isku haynay qaar baa gawska qanuunayo gadaalkuu dhugan waado gardarray ku socdaanoo deeda- daday meel ku garaacdiyo gumaysibay baratee haddii laysku gadoodo quruun guud ka madow iyo gaali kama rogto
amar aamin
galabtii lagu taagay guddigii soconaysade golahaan ulahayn iyo galbeedku waan isku haynay oo goortii hay ku arkeen qaar baa gowska qaniinadu gadaalku dhugan waayayo gardarray ku socdaanoo daday meel ku garaacdiyo gumaysibay baratee haddii laysku gadowdo quruun guud ka madow iyo gaali kaama rogto maraakiibta gudaysiyo dayuuraadka ka guuxiyo geeshashku xarbiyaayiyo gaadh naftaada ilaashiyo aaminkaara gumaaxanu goobkii laysku dilaayo golfufaa ka samaysa guulaan kuu baryayaay geesahaaga ka buuxi intaasi weyga gargaar intaasi weyga gargaare waxa aan gocanaaye gebigaaga ku fiican haddaan laguu gelahaynin anigu kuu gabyi maayo oo goob guubaabayga dhammaatadoo soomaali baan gataqaano geesi kuu diriraayo iyo gacal baanad lahay gafuurtaaga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geela qaadaha joogteena ku garba yeesha oo diijiyaan qadhigaaga marna taagaran may sacabkaa la garaaciyo feestadaa gudaheendiyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taallo garaadkaa ka hallaabado labadooda gacmood bay midba geedku xidheenoo way isgaadahayaane gabgabtooda ha eegi fatooraadka gaduudan fatooraadkan gaduudan qaar go'aa ka cadaadiyo kuwa aad goray moojiyo qaar gadaasha u duuban yay ku gaardiyayaane gobeeyey ila eego ayaa ku gurmanaya duqan looma gargaaro wax badan baan ku gushay daciilkoodii gabin waaye ilaahay duqan looma gargaaro oo wax badan baan gugushayda ciilkoodii gami waayaye gurboobka haatanka xaayiyo nasriga guulatasi hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay kow taasuna waa runta allayna soomaaliya aad baan u taqaan marka horena way jiboodaan marka dambena way iska ilaalaan waa niyada fiiri kaasu wuxuu ahaa calow canaan canaan guud ahaaneed buu ahaa oo waayo wuxuun baad jeclaysatay in la wada wanaagsanaado waayo marka waxaan kaloo walaal ku weydiisanayaa oo aan jeclay inaad noogu xisiiso haa beri hore hore hore haa oon anigaygana ahaa iyaana iskuul Ah.
dugsiga beri aan ku jiray haa oon u malaynayo inay ahayd kontonkii ama sagaal iyo afartankii meelaha allayna waxaan u malaynaya tahay inay ahayd kontonkii horraantiisii ayaa waxaan maqlay jiifto aad u tirisay guud ahaanba wacdi ahayd oo waanad ahayd oo tusaale ahayd midh keliyaana ka qabsaday midhkaas wuxuu ahaa ka gududa tiris dadow maqal nin duga qaaday xumaan buu dambaysay ayaan u malaynaya haa waa jira bal jiiftadaa iigu taasaan jeclahay waxay ku soo baxday Haa.
nin aan markaas soomaalida wax la wadin wax la weydiin yaa magaalo barigaasi la geeyey waa bal qudrada ilaahay markii uu meeshii istaagay ayaa xaqiina kusoo degoo dhan ilaahay ila waa nin waddankiisa loo diray inuu khiyaameeyo adu waa kaa ilaahay ilaahay
markaa waxaanaanu ku jirnay gurigaana laga soo saaray kolomaata la yidhaahdo waa
saasuu ku soo baxay hadalka waa dee ma iminkana waa kaasa dhegeyso iyo
indhaweydba dirisyoonkan dadku kuma dhammaanine indhaweydba dirisyoonkan dadku kuma dhammaanine wixii liigu doonayeyba ragna laga daboolaye qalbigii damiinihii doqna kuma raace nin iblays la daawaysay waqdi kuma dawoobe dulow yaa ku daafici dadkaagii xumaye cambarkii dushaadana ragala iska daaqaye dahabkaad lahaydba dibad looga saarade ilmakaa dareerkiyo wax badan baa dadaashade waadna didisaye waa lagu dayaacaye haddii aan durriyadaadan diirku dhaqaaqayn oo aanad waxaa dooni duhurku dhammaynaynin dacwidaaga iga daayey waxba ay dagaaline afartaa daleeyadee dood kalena waxay tahay ninkii diinta iibsadey dembi buu ka qaadiyey dullina waa ka helayaa istahaysibiriye inuu naarku daa'imina rabbi wow dadaaliye inuu naarku daa'imina rabbi wow dadaaliye dadawse maqalin dulin qaaday wixii low dambeeye aqwaadugu soo deganaa nina duugi maaye qabrigiina loo diidiyo ku dabooli waaye waxa dabayshu noo keentay in dulwaa daliige waxa dabayshu noo keentay in dulwaa daliigade diiwaanka kuma yaal shaaficinin diidade dariiqooyinkii dhaaf nebigana dafaaryade dallamalaha aakhiro oo ibkana dereja beeliyade doofaar wadkii helay dubaaximayne hadduu daanka buuxayna rabbi waa ka daadshe hadduu daanka buuxsadayna rabbi waa ka daadsade ninkii saa damcaaye dubka kari madoobow waan kula dardaarmiye dacwigayga maqalo ha ku daya ninkaa hoogey dhulkuyuu ku diidina hoyalayyalay hoye yalay hoyalay hoyalay kow shaki waxaa lahay xalal ninkii shadkiisa iyo jabkiisa dulma inaan ilaahay kaga dambaynayno ifka lagu abaal marinayo waad mahadsan tahay haye kan waxaaba noqon karaa waa wacdi iyo waan haye ilaahayow wax nagaga di haye waxaan kaloo cali ku weydiisanayaa waxaan maqlay berigii ugu horreysay ee berigii ugu horreysay afar iyo kontonkii markay taariikhdu ahayd haa minishiideedii ama local governmentkii haa ama xilkii ugu horreeyey ee soomaalida lagu wareejinayay haa markii ay ahayd ayaan maqlay waxaa tirisay six la yidhaahdo hagunaanad sheegi bal taana waxaan jeclahay haa inaad- waa jirta waxaan jeclahay taana inaad dadweynaha maqasho
nimayahow garaadkiisa nimaan meel ku gaadhayn nimayahow garaadkiisa nimaan meel ku gaadhayn oo aan wax garanayn gada ciidda mooyide haddaan gabaysii diido ma la iga geyna waa gobodi maante hadalkayga gunudo waa gobodi maante hadalkayga gunudo intaan muddadu gaaban isgarwaaqsa qaawo jacalka u sheegiso ha gunaanad jeedine haddaana toobadii gudanin diniisnimu ku dhimatay haddaana toobadii gudanin diniisnimu ku dhimatay ilaahay ninkii gooyey daashaan hamoodine waa kula galaasoo dembi kaama gaabne godka u tagaayaadna gogosu ku taalle jacalkaa ujeejeeso haddunaana jeedine geediga markay tahay adigan gala raacayn geydii saliyo guryahoodii aadayn aad gibil madowdahay garbaxayska tuurine jacalkaa u jeediso hagunaana jeedine gooskii u yimi buu beenkugu garaacaye irbad laba galaanu gacankaaga jiidade gabgabtii la waayo isba guul ma hayste nafta meelu geeyaba geyigiisa waayade ninkigaa u gubayoobay galahow yegleeline jacalkaa u jeediso hagunaana jeedine waxaa loo guntanayaa waa gabanadiine dardarrada caddaankiyo geeska arki mayside quruumaa ka soo guuray ka gadoodi mayside idinkaa gabanayo gaalada ka baqaye nafta mawd ku gani doono la gariiri mayne gowracata lagu siiye xidlayaadku guuline jacalka suu jeeso hagunaana teedine nimankaad gargaaraysid gabadh lama xisaabniye nimankaad gargaaraysid gabadh lama xisaabniye afduduudintiibaad qosol gaara moodade waa lagu gabraariyey adna garanba mayside dabinkii ay diijeen baa lagugu gaadiye indhahaa ku goofe godka waa arkaynaaye dhaxalkaa suudiiso dunaana teegine boondheere geeskiisiyo gudihii wardhiigley boondheere geeskiisiyo gudihii wardhiigley wii garabka noo keenay iyo gaala tegiskii noo soo gargaare oo gabanagama baydhine jallad eebba weeye caawaan gamaynaa jabaahiirta laga jiikaya ku gaaf wareegine daxalkaa suujeeso hagunaana teegine nimanka isgarwaaqsaday ee golaha bustamay ee guuldarrada diiday iyo goofka noo quday ee noo gadaal yimi xaq baa gol uga muuqdaye adaa meesha laga guuray weliiskiisinaaye jacalkaa soojeese hagunaana teegine dafuurkaa gamaantaa geelkuma xerayside dafuurkaa gamaantaa geelkuma xerayside dembi laysku weeraray garab nooma noqotide lacagtaan ka gaajooday adna gurada kuu tiil ee go'a laguu buuxshay dini kaama tuugine geerida hortaadan gurow kaaga yeedhade dhaxalkaa ujeedeeso hagunaana teegine waa ila gudbaayaaye soo gebagabeeyade waa ila gudbaayaaye soo gebagabeeyade ninka gebiga soomaali geestaa ka marayo waxadaan ka goynayn cidlada goboshu kuu taal bal garwaaqso hadalkaa daraadii garaabiye
waad mahadsan tahay taasu calow waxay ee tusaalaynaysaa in aad iyo aad halkaa uu hadal la yaro faalleeyaa uu ku jiro inkastoo aynaa wakti u haynin waay waxa igu maqaala berigaa adkiisay shiistada ah haa in uu shisheeyaa ama cadowgeenu uu diray rag gantaal ku dhufta nin alla markay ku arkaan calaamadda soomaalinimada haa ma hee jirto taas waa ma jirto.
waa jir Mm, markaa raggii yaro bayray haa ayaa soo gawaadiyey haa ma idinsoo raaceen raggii dambe waa hay ma dubaaxiyey ma- ma- waa ma dee nimanka dubaaxiyey waa nimanka aan leeyahay Mm.
kuwii garabka noo keenay iyo gaalategistii noo soo gargaaro oo gabanagama baydhina gallad ee dhoweeye caawaan kumayna war xagee joogtay markii laba iyo siddeetanka karraani inta loo dhigay xisbigaa layidhi kala qoree la kala qori kari waayo shiribka lagu soo socdo iyo hees imika baasaan anagu sidii Subxaan waqtigaa Allah.
lahayd ayaa waqtigaasaan wallahi inaad ilmaa qabatay haahe mahadsan
gabayada tan aanu wadno waxay ku saabsan yihiin soomaalidu waagii ay garatay inay gobonnimo buuxda qaadato waxaa jiray dhallinyaradu inay aas-aastay urur laysugu yimaado kaasoo dadka kale uusan ka warqabin isla mar ahaantaana oo dadka isu keenaya fogaynayana ninkii dalka iyo dadka dantiisa aan wadin in halkaas lagu dhigay laguna goostay isla mar ahaanta wax la soo socdaba waxaa dhacday xisbigii s w s ahaa in rag badani uu ka kacay oo gabya inay la soo gudboonaadeen arrimo dhowr ah oo fara badan oo dadku uu ka yaabo gumaysiguna uu jeclaysto isaga oo dadkii soomaalida ahaa wax badan kaxaystay oo ay caawimeen oo ay meel kala soo jeensadeen marka isla mar ahaanta ragga gabya ee soomaalida ah had iyo goor waxaa lagu yiqiin inay ka hadlaan hadba wixii soo hor joogsada kuwaasoo u baahan ama tusaalays la tusaaleeyo ama guubaabo ama ururin dadka laysu soo ururiyo ama dhiirigelin la dhiirigelinayo dadka markaas u taagan xarbiga iyada oo lala hadlaayo kuwii gumaysiga horseedka uu ahaa marka cali xuseen wuxuu ka mid ahaa raggii qaybta weyn ka soo qaatay gobannimadii aynu u dagaalamaynay waxaanuna ka warsanaynaa gabayadii uu waayadaa tiriyey saddex iyo afartankii ilaa lixdankii gabayadii ahaa yaannu wax ka weydiinaynaa caliow kee baad ugu horraysiinaysaa kee baadse magaciisa maanta halka kan aad nooga sheegaysaa gabaga la yidhaahdo indochine
waa tahay waxaanu kaa sugnaabaa waa gabaygii indochina
wuxuu ahaa gabay wuxuu hagaagaa haddaan lagu hor taagnayne mar haddii hannaankuu lahaa hilinkii loo diido higaaddiisu inay kaa luntaa hubanti weeyaane waxa u handanaysaan tixdaan hubiyin jiray jeeroo wanaag laga hadho jeeroo wanaag laga hadhay heeli ka casaato jeeroo huruuf lala kacoo la ishalgaadeeyo jeeroo nin weyn haadku gigo xanqna la isgooyo jeeray hadhuubbadu qubtaan hoorre naga buuxshay haasaawihii aaniqin ha u hiloobin egu humaajooyinkii iyo dawladaha hiirta kala goostay hubka laysu qaatay iyo bambada lala haliilaayo dayuuraadka heehaabaya ee soo hadhgeli waaya hayaay qayladii nooga timi shalay hindoojiine waa qoon dhulkii lagaantiiyey sida halkeenniiya waa niman hamuuntay qabeen haw la soo yidhiye nafta hoyga inay soo dhigtaan kuma hadaaqayne isagoo hawada dheelayii huday yidhaahdeena waa ku hubsadeen saanaday hadu sameeyeenegu sida arrintuu halaba cunay uurka ka higooday hanqadhkii rasaastii baxdiyo hugunkii yeedhaayey hooggii faransaha la baday halowgu leefaayey hiyi buu ka qabay maalintuu diiday hadalkiiyo biyaanfuu markii laga hantiyey buu hamaansadaybu sida adhi hayaan lagu wado oo haragga loo tuuray hees baaba lagu caydhiyaay hore u yaaceena iminkuu xaqooda u horuu hooye leeyahay nimaan halasu marin dawladnimo waa ka hooyadii habaarqabahan luungaha intii lagu hadaafayo intay saacadaha hunafka dhigay hoos u dhuganayso